Till next time, stay beautiful and stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo axada toddobiyo tobanka bisha juulaay sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dtcom caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha soomaaliya ee dalka jabuuti iyo khudbad uu maanta ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi jabuuti iyo soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhaxeeya waxaan birina goyn biyana aanay mayrin taariikhaa naga dhexayso dhaqanaa naga dhexeeyo diinaa naga dhexayso
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada madaxtinimada ee dalka kenya doorashadan waa doorasho ka duwan doorashooyinkii hore waddankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano kikuyada kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerahayaan labada xisbi ee u d a iyo o d m oo kala hogaamiyaan labada musharax marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay rayaan
qodobadaasi iyo warar kale oo ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka la taliyaha sare ee hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan cali khamaney ayaa u sheegay telefishinka carabiga ku hadla ee aljaziira in tehraan ay farsamo ahaan awood u leedahay inay samaysato bam nukleyar ah laakiin waxa uu sheegay inuusan jirin go-aan ku saabsan in tallaabadaasi lagu dhaqaaqo kamaal kharaazi ayaa sheegay in iiraan ay awoodo in maalmo gudaheed ay lixdan boqolkiiba ku kobciso yuraniyamkeeda ayna si fudud ku horumarin karto sagaashan boqolkiiba isagoo intaa ku daray inay samayn karto bam nukleyar ah labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxa uu maraykanka ka saaray heshiiskii nukleyarka ee iiraan ay kula jirtay quwadaha reer galbeedka kaasi oo ku qasbayey in ay yarayso bacriminta barnaamijkeeda nukleyarka taasi oo u dhowaan lahayd inay nukleyar yeelato taa beddelkeedana waxaa loo ballan qaaday in laga qaadi doono cunuqabateenaha dhaqaale ee saaran iiraan ayaa tallaabadii trump kadib waxa ay bilowday inay jebiso xakamayntii uu ku waajibinayay heshiiskii nukleyarka iiraan ayaa in muddo ahba waxa ay beeninaysay in ay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada laakiin waxa ay sheegaysay inay yuraniyamkeeda ku doonayso inay ku horumariso tamarta rayidka ee dalkaasi wasiirka gaashaandhigga ee serbiya ayaa xadda maanta ah waxa uu sheegay in dhammaan sideed shaqaale diyaaradeed oo nuuca xamuulka qaada ah oo ku burburtay meel u dhow magaalada kavala ee dalka greeg ay dhinteen nebosja stavenik ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda antonof labayo toban oo laga lahaa dalka ukrain ee habeenkii sabtidii ku burburtay dhinaca hawada greega waxaana ay siday buu yidhi ilaa koob iyo toban tan oo hub ah oo ay miinooyin ku jiraan kuwaasi oo laga keenay serbiya loona waday dalka bangaladesh muuqaal ay goobjoogayaal ku baahiyeen baraha bulshada ayaa muujinaya dab weyn oo ka holcaya diyaaradda xilligay dhulka ku dhacaysay mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda diyaaradaha xamuulka ee meridian ee ukraine ayaa u sheegay warbaahinta d w ee jarmalka in dhammaan shaqaalaha diyaaraddu ay u dhasheen dalka ukraine ugu dambeynna ciidamada bileyska iyo kuwa militariga oo badan ayaa axadda maanta ah waxaa la dhigay qeybaha kala duwan ee caasimadda khartuum ee dalka suudan ka hor bannaanbax ballaaran oo ay qorsheynayeen kooxaha dimuqraadiyadoonka ah ee kasoo horjeeda hogaamiyaha afgembiga dalkaasi genaraal cabdilfataax al burhaan ciidamada ammaanka ayaa dhigay jidgooyooyin wadooyinka looga gudbo webiga niil ee isku xidha khartuum iyo deegaanada ku xeeran sida ay warisay wakaaladda wararka a f b banaanbaxayaasha ayaa wacad ku maray in ay wadooyinka buuxdhaafin doonaan kadib maalmo xasilooni ah oo dalkaasi ka jirtay oo dadku ay u damaashaadayeen munaasabadda ciidul adxa ee toddobaadkii hore banaanbaxayaasha ayaa diidan tallaabadii uu awoodda dalkaasi ku maruuqsaday genaraal burhaan sannadkii hore warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale markana jabuuti madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka guddoomay ama waxaa la guddoonsiiyey bilad sharafta ugu sarreysa ee dalka jabuuti oo uu guddoonsiiyey madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle madaxweyne xasan oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale maanta ka hor hadlay baarlamanka dalka jabuuti faahfaahintanna waxaa ka soo diray magaalada jabuuti wariyahayaga ramadaan muuse jaamac madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa yeeshay kulan foolkafoola oo gaar u ah labada madaxweyne oo qaatay saacado badan oo xidhiidha iyadoo albaabadu ay u xidhnaayeen waxaa iyaguna shir gaara yeeshay wafdiga ka kooban la taliyayaasha madaxweynaha soomaaliya iyo mas-uuliyiinta iyaguna la taliyaha u ah madaxweynaha jabuuti labada madaxweyne ayaa ku qabtay shir saxaafadeed madaxtooyada jabuuti iyadoo marka hore hadalka uu furay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele
iyo xushmale ayaan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan isleenahay nala dareemayo waan hubnaa inuu iskalgacalna u qabo jabuuti annaguna intaa in leeg inaan u qabno isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena uu nala joogay waan wada shaqaynay iminkana waan wada shaqaynaynaa madaxweyne soo dhawow waxa aan iskaashin wada shaqayn inaan challenge wixii yani taxadiyaad ah inaan waajahno annagoo u siman annagoo hagrashada aan badbaadinayna dalkeenna iyo gobolkeenna labadaba dhaqaale siyaasad iyo amni intii yani nagu nagu habboon inaan si midahata u waajahno ayaa asaas u ah
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay xidhiidhka walaalnimo ee aan la soo koobi karayn ee u dhexeeya labada dal ee walaalaha annaga dalkan iyo dadkiisa hogaanka madaxweyne ismaaciil naf ayaa naloo huray dhiig ayaa naloo daadiyey waxyaabo badanoo aad iyo aad culays badan ayaa masaarixdeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna si loo soo celiyo ma aha dhaqaalo qofku siiye iyo ma aha qof maalin un meel kaa ammaanay naftiisa hiin walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay noolo mid ma aha marka cid kale uu noolo mid yahay dalkaadi ma jirto meeshaan muxuu ahay jabuuti dee waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa waa usoo ra'yi doonanaa marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku raha dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaaho dowladnimada soomaaliya jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya halkii ay ku curatay oo ay ku bilaabatay ayaaba halkan ah taasi waa qodob qodob kale madaxweyne ismaaciil wax badan ayaan saaka aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeenna gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesa lahayn oaan ra'yi uga qabi lahayn haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay-adaha regionaalka ay naga dhexeey lafsadooda sidai aan ugu waxayn lahayn inahaas aan isku soo qaadnay oo dhanna waa waa un isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane maraan ku kala ra'yi duwanin amuurahaasoo dhan ma jirin markaa walaalkay inahaasaan ka wada hadlnay isku meel ayaanan ka wada taagannahay kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday xarunta baarlamanka jabuuti oo si weyn lagu soo dhoweeyey isagoo khudbad ka jeediyey golaha baarlamanka waxaana hadalkiisii ka mid ahaa jabuuti iyo soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhexeeya waxaan birina goyn biyana aanay mayrin taariikhaa naga dhexayso dhaqanaa naga dhexeeyo diinaa naga dhexayso dadnimo ama muxuu ahay cirqiga naga dhexeeya waxaasi markaa wax oo ama siyaasada ay kala reebi karto ama xuduudo ay kala reebi karaan ama laba calan inaan kala leenahay ay kala reebi karto ma aha dalkan anigoo aan madaxweyne ahayn oo aan siyaasadna ku jirin kuna fakerayn xataa inaan siyaasadda gala ayaan imaan jiray anoo madaxweyne aan hore waan u imiday kadibna aanoon madaxweynehaynaan imiday haddana aanoon madaxweynehaan haddana ku soo laabtay dalkan iyo dadkiisaba waxa aan ku qabno soomaali haddii aan nahay dal soomaalida ku nool dalka soomaaliya haddii aan nahay jabuuti waxaan ku qabnaahay in badan oo ka mid ah meel kaloo caalamku aan ku qabna ama aan ka helaynahay ma jirto ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sharfay inuu qoraal xusuus reeba ku dhigo buugga dahabka diiwaangelinta xusuusta ee golaha baarlamanka jabuuti dhinac kale mudanayaal ka tirsan baarlamanka jabuuti oo ugu horreeyo xildhibaan jibriil miigane oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka baarlamanka jabuuti u qaabilsan xidhiidhka iyo iskaashiga jabuuti iyo soomaaliya ayaa ii sheegay sida wanaagsan ay ugu faraxsan yihiin booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku soo gaadhay xarunta baarlamanka jabuuti waxay daanaha maanta noo tahay farxad gaara ayay noo tahay maadaamuu yahay dee maanta soomaaliya ay tahayna ay tahayna baarlamaanteri ayay tahay oo lagu soo doortaa madaxweynaha marka sidaa laaljigeed ayuu u jeclaaday inuu yimaado baarlamaanka kalgacal uu ka qabo baarlamaannimada uu ka qabo ayuu u yimiday uu kaga qodbadeeyey maanta wanaaggaasina waa wanaag baarlamaanku uu leeyahay weeyaan waxaan la leenahay madaxweynaha xasan sheekh waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay si aada yaan kugu faraxsannahay dalku waa dalkaagii labaad ku soo dhowow waana waxaan leenahay aad baan u mahadsan tahay maadaama qadarisay baarlamaanka soomaaliya adoo ka mid ahaana iyaguna ku soo doorteen maanta daraaddeed waddannada kaleo dhan buu soo maray meel baarlamaana muu tegin halkan muxuu ugu seexday wuxuu yidhi waa dadkii afkaygoo kale ku hadlaayey waa baarlamaankaygii oo kale buu yidhi ee labaad dhiig iyo dhaqanka dadka ay wadaagayeen weeyaan madaxweynihii soomaaliya ayaa yimid xildhibaan sharmaake muuse harre hortiinnu ka hadlay bal ka hor
si aad iyo aad u qiima leh oo u qurux badan ayuu u hadlay si walaaltinimo ku jirto u hadlay si deganaansho u hadlay rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
xarunta warbixinaha maaliyadda soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay ku qiimeynayso xaaladda maaliyadda la isugu diro ama lagu kala wareejiyo ee waddanka haddaba haaruun macruuf ayaa xaaladda maaliyadda ee soomaaliya ka waraystay aamine maxamed cali oo ah agaasimaha xarunta warbixinaha maaliyadda hay-addaasi oo uu aasaasay waa hay-addaasi oo baarlamaanka u ansixiyey sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii islamarkaasina sharciga lagu aasaasay uu saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kalkii hore ee uu madaxweynenimadiisa sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxyaabaha ugu waaweyn oon qabano horta sidaad la socotid markuu dhacay qaraxii weynaayo september eleven oo towriska lagu beegsaday wixii ka dambeeyey waxaa mandatory laga dhigay ama qasab laga dhigay waddan kasta inuu yeesho financial intelligence unit oo annaga aan soomaali ahaan aan ka dhignay laakiin financial reporting center taas daraaddeeda waxay noqotay si loo ilaaliyo badqabka lacagaha oo socdo oo laga ilaaliyo in lagu maalgeliyo argagixisada in la ilaaliyo laga ilaaliyo lacagaha waddanka soo galayo in laga ilaaliyo faldambiyeedyada lacagaha ku yimaada faldambiyeedyada sida money laundrig oo kale in aan caddayno waddankeena inaan aan ka hortegi karno shaqooyinka ugu muhiimsan inaan qabano waa taa in bangiyada iyo xawaaladaha aan regulate garayno oo bangiyada iyo xawaaladaha keliya ma ahane waxyaabo kaloo badan oo hoos imaanayaa jiro laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waa bangiyada iyo xawaaladaha marka aan u soo laabano warbixinta dhowaan aad soo saarteen ee ku saabsan qiimaynta wixii halisee ka imanaya lacagaha sida sharci darada lagu kala gudbinayo marka dulduleelada soomaaliya maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixinta kaga hadasheen waxaa ka mid a soomaaliya inay halista lacagaha la dhaqo ama lacagaha argagixisada inay halisteedu aada u sarreyso sharax qodobkaas tan ugu muhiimsanoo meesha taalla horta waxaa waaye national i d waxyaabaha annaga nalagu eedeeyo badana soomaaliya la dhahaa waxay tahay wadamooyinka kale lacagaha nooga imaanaya dhib lagama qabee qof kastoo lacag meel geynaya aqoonsiuu leeyahay oo wixii la rabaa laga qaadaa laakiin waxa annaga markasta nalagu haystaa waxay tahay lacagta qofka qaadanayo muxuu yahay ma lacagta aamina qaadanaysa mise qof kaloo aamino kaloo dhinac kale kasoo jeeda qaadanaysa marka taas waxay noqonaysaa dhibaatada ugu weynoo taallo waa national id la-aantiya taallo one tan labaad awareneskii oon jirin waxyaabahan kale oo socda oo lacagahan kale oo la kala aruuriyo la kala gudbiyo waxyaabahaasa dulduleelka ugu weyn oo yimaadaa waxay tahay inuu systemkii wadanka waxyaaba badan ay ka maqan yihiin awarenesska ay uga mid tahay maadaama anaga sharcigii labada kun lix iyo tobankii uun la baasgareeyey weli wadankii uu la qabsigeedii oo oo aana lahayn aa jirta dhibaatooyinka ugu weyn taasaa keeni karta waa gartay marka aynu tusaale ka soo qaadno waddanka lacaga kala duwan baa soo gala kuwana way ka baxaan halkeed ka soo gashaan doorkiinu muxuu yahay seed ku ogaataan lacagahaas
lacagaha wadanka lacaga waa soo galaan oo siyaabo badan ay kusoo galaan mid lacagaha wadanka soo galo lacagaha lasoo xawila iyo lacagaha kala soo gala waa waa waa waa taas waa taas lacaga badan oo siyaabo kale oo usoo galaa jiro taasna iyadana nidaamkeeda iyo systemkeeda iyadana waa gooni laakiin tan ugu muhiimsanoo meesha taalla ah waxay tahay lacagaha xawaaladaha ay kusoo dhacaan ilaan wadankeena meesha keliya lacag kasoo gasho waa waa in boorso lagu keenaa ama in in in lagu keenaa in lagu soo diraa xawaalad ahaan lagu soo diraa xawaalad ahaan xataa marka lagu soo diraayo waa lacag inta taalla qofka sii bixinaya ama sida kale ay ku imaanayso waa in boorso lagu keenaa taasna waxaa keenaya wadanka oon correspondent banking lahayn wadanka hadduu correspondent banking lahaan lahaa electronic trace lacagta ay tahay way sahlanaan lahayd marka kasta taas waxayba ka mid tahay riskiyada jiro oo ugu waaweyn wadankan waxaa ka mid ah wadankii in boorsooyin lacaga lagu keeno saasna ku baxdo oo wixii soo galay wixii laga baxayba aan la ogaan karin riskiga ugu weyn imaanaysaba waa taas
maalin dhaweyd waxaad kulan yeelateen safiirka soomaaliya safiirka maraykanka ee soomaaliya larry andre sidaad la socotana shirkada xawilaada oo maraykanka degan caqabado kala duwan baa ka haystay dhinaca xawilaadaha arintaa ma ka wada hadasheen maxaad kala qabanaysaan shirkadaha soomaalida sida ay lacaga u gudbin lahaayeen ambasadorka concernku qabo ugu weynaa taasay ahayd markuu tegay maraykanku wuxuu la kulmay soomaalida meeshaas degan arinta ugu weyne ay kala hadlaayeenna waxay ahayd walwalka ay ka qabaan inuu xirmo wadadaas oo remittansiga ilaan soomaaliya waad garanaysaa waxa ugu weynoo soo galo lacagaha kasoo baxaan lacagaha dadka reerahoodii iyo qaraabadoodii iyo ehelkooda ay wax ku tarayaan inay taas joogsato iyo iyadoo taas keliya ma ahane hadda waxaa jooga diyaas bara badan oo inta joogaa jiro oo caruurahooda iyo waxooda xagga jiraan oo biilkooda inta laga diraayo so concernku wuxuu ahaa taas si aysan ku xirmin marka waan ka update garaynay ambasatorka xaaladahaas meelay marayaan inaan meeshii last year la joogay aan la joogin rajadu ay fiican tahay oo correspondent banking oo laba bangi oo hadda cusub in la siiyey oo sidii hore ay ka duwanaan doonto oo license central bank uu siiyey in ay sahlanaan doonto incase anything ma caqabad ay ku imaato remittansigii lasu diraayay in horta bangiyadaas ay imaanayaanoo taas hadda aan haysana another option laakiin optionka kaloo noo jirana waxay ahayd in bangiyada noo yaallo inta commercial bankska qaar ka mid ah in shaqooyinka annagana laga rabo nagu xiran oo ay ka mid ahaayeen number one ka ahayd inuu wadanka national risk assessment uu yeesho waa first stepkii ugu horeeyey oo correspondent banking waxyaabaha shuruudaha nagaga xirnaa ay ka mid tahay marka waxaan u malaynaynaa waxaan waxaan rajaynaynaa in arrinta sidii hore isku isku iska bedeli doonto imbastorkana waxaan u sheegnay in ay dhinacaas wax walwala aysan ka qabaynin oo ay dowladda soomaaliya wax alla wixii awooddeeda iyo in ka badanba ay wado ee xukuumadda dowladda hadda jirtana timidna ay committed ku tahay hundred and twenty percentage inay committed ka tahay in wadankan isbedel weyn uu ka dhaco dhinaca oo financial sectorka siduu madaxweynahana uu u sheegay in lala dagaalamo shabaab si aysan ku helin lacagahan canshuuraha ay qaadayaan taas daraaddeedna marka in waxyaabo badan ay isbedeli doonaan insha allah
taasina waxa ay ahayd aamine maxamed cali oo ah agaasimaha xarunta warbixinaha maaliyadda ee soomaaliya waxayna u waramaysay haruun macruuf weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afar iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada jowhar wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ka mid ah wasiirada maamulka hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay qaraxa ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegeen in qaraxu uu ahaa mid ismiidaamin ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa cambaareeyey qaraxan oo uu ku sheegay mid argagixiso oo fuliynimo ah sida lagu sheegay war ay daabacday warbaahinta dowladda soomaaliya haddaba qaraxan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay ibraahim cali nuur oo ka tirsan telefishinka universal kuna sugan magaalada jowhar
waa mahadsan tahay waxaan tagay muddo labaatan daqiiqa kadib marka uu qaraxa ka dhacay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda loo yaqaano mishinka
marka maxaad soo aragtay markaad tegtay runtii meesha waxaan kusoo arkay burburka guryo ka agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyo hoteelo markaasi inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle iyo burburka xaafadaha ka agdhow magaalada jowar oo markaasi xaafadaha qaraxa uu ka dhaca agteeda ah oo soo gaaray qaraxa dhibaatada ka soo gaartay oo ay ka muuqatay guryaha qaarkood in gebi ahaan ay burbureen marka bartilmaameedka qaraxani halkee buu ahaa ilaa hadda haddii la ogyahay
runtii inkastoo aanan wax rasmi a laga haynin laakiin waxaa loo malaynayaa bartilmaameedka in uu ahaa xarumaha dowladda gaar ahaan hoteelka qaraxa uu ka dhacay oo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle oo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee hirshabeelle ay degan yihiin oo deegaan u ah waana goobta qaraxa uu ka dhacay maxaa la yidhaha meesha goobtaas runtii hoteelka dadka reer jowhar waxay u yaqaaniin hoteelka nuurdoob waana hotel ay degan yihiin inta badan mas-uuliyiinta hirshabeelle sidoo kalena waxaa ku yaalla maqaaxi iskugu yimaadaan siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiinta hirshabeelle ee ku sugan magaalada jowhar haddana maxaa loo yaqaan hoteelka magaca loo yaqaanaba waa magacaan kuu sheegay waa magacaasi nuurdoob oo dadki u yaqaanaan oo waana shaqsiga iskale hoteelka ninka iskale magaciisa ayay loogu magacdaray waana magaca loo yaqaano hoteelka magaciisa waay marka markaad meesha tegtay maxaad soo aragtay oo khasaara iyo burburo ka dhashay qaraxa runtii meesha waxaa ka dhashay khasaare xoogan burbur xoogan oo soo gaaray sidaan kuu sheegay xaafadaha iyo sidoo kale dad dhaawacyo qabo oo markaasi laga bixinayay guryaha ka agdhow iyo hoteelka oo inta badan dadka ay waxyeeladu ay ka soo gaartay iyo sidoo kale burburka gawaari ee goobta qaraxa uu ka dhacay agteeda yaalay qaarkoodna ay kusoo dumeen guryihii ag yaaleen inta badan khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray waxay tahay guryaha dadka shacabka ah ee ka agdhowaa ama ku yaala goobta qaraxa uu ka dhacay
ilaa hadda dadka wax ku noqday qaraxan waa imise qof
runtii dadka wax ku noqday ilaa iyo afar iyo toban ruux waaye hadda inta la og yahay oo intooda badan ay yihiin mas-uuliyiinta hirshabeelle dad shacabna way ku jiraan laakiin waxaa badan mas-uuliyiinta hirshabeelle oo xildhibaano iyo wasiiro isugu jira ilaa haddana wax dhimasho ah oo markaasi la ogyahay ma jiraan tan markii qaraxa uu dhacay marka laga reebaco afar iyo tobankaasi qofood ee dhaawacooda la geeyey isbitaalka jowhar marka mas-uuliyiinta iyo dadka degaanku sidee bay ugu gurmadeen goobta uu qaraxu ka dhacay
runtii qaraxa markuu dhacay waxaa inta badan kusoo xoobmay bulshada magaalada jowhar waxay soo raadiyeen goobta qaraxa uu ka dhacay markuu qaarxa dhacay uuro iyo qeyc badan ayaa baxay dadka waxay soo raadiyeen qeycaasi qaarkood waxay soo aadeen eheladooda oo goobta ka agdhawaa runtii qarxa markuu dhac isla markiiba bulshada way soo buuxdhaafiyeen waxayna markaasi bilaabeen in ay markaasi galaan ama ay raadiyaan guryaha ay qaraxa u saameynta ku yeeshay ay dumiyaan haddii ay jiraan dad wax ku noqday sidoo kale waxaa goobta yimid ciidamo markaasi ka tirsan hirshabelle kuwaas oo agana daqiiqado kadib soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay runtii haruuno dadka markii ay yimaadeenna waxay bilaabeen in markaasi ay gurmad u sameeyaan dadka waxyeelada ay soo gaartay inkastoo aysan badneen oo dadka shacabka wax ka soo gaaray marka laga reebo mas-uuliyiinta hoteelka qaraxa uu ka dhacay maxaa laga og yahay qaraxan waxa sababay iyo sida qaraxan qofka geystay ama baabuurka geystay uu kusoo gaaray meesha haddii la xaqiijiyey qof iyo baabuur midka u yahay
haruun waa maasan tahay ilaa hadda horta lama ogo sidao meesha kusoo gaaray laakiin waxaa la xaqiijiyey dad meesha joogatoona qaraxa ka dhicin ka hor goobta taagnaa oo aniga la hadlay waxay sheegeen in gaariga meesha uu yaalay daynada ah qaraxana isaga markaasi uu fuliyey qaraxana uu ka dhacay hoteelka dhabarkiisa dambe hoteelka wuxuu uu saaran yahay laamiga bartamaha ka mara magaalada jowar wuxuuna u dhow yahay madaxtooyada hirshabelle gaarigana wuxuu yaalay runtii dhabarka dambe ee hoteelka laakiin ilaa hadda lama ogo sida uu kusoo gaaray halkaasi iyo meeshii uu ka yimid in magaalada hore uu joogay inuu maanta yimid iyo wax kaloo kasii dheeraadaba mas-uuliyiintu ma ka hadleen intii aada goobta joogtay ama aada mas-uuliyiinta aada la kulantay ma ka hadleen maxay ka dheheen qaraxa
maya ilaa hadda kama hadlin mas-uuliyiinta qaraxa markuu dhacay oo keliya ciidamaha soo gaaray meesha oo dadka kala raacdiyey oo isla markaana xiray goobihii qaraxa uu ka dhacay eenideeda ama afarteeda dhinac ilaa haddana mas-uuliyiinta ma aysan ka hadlin qaraxan oo kale intii aada jowhar joogtay ma ka dhacay magaalada maya maya maya maya intii aan joogay magaalada jowhar qaraxan oo kale inuu ka dhacay iska daaya xataa lagama maqlin ereyda magaalada jowhar runtii qaraxan markuu dhacay guud ahaan magaalada dhan dhabaqiisa waa lagawada maqli afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada jowhar waa laga maqli xataa mararka qaarkood dad ku nool deegaanada hoosmada ku ugu dhowdhow ayaa la soo xiriirayay eheladooda magaalada jowhar taasi oo caddeen u ah in qarax dhabaqiisa laga maqlay deegaanada ama tuulooyinka magaalada hoosimaada marka haruunow qaraxan oo kale weligeed jowhar kama dhicin xitaa lama maqlo
kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa weriye ibraahim cali nuur oo ka tirsan telefishinka universal kuna sugan magaalada jowhar wuxuuna u warramayay wariyaha v o a haaruun macruuf markana war naga soo gaaray isla hirshabelle maamul goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in saddex qof ay ku dhinteen qaraxii maanta al-shabaab ay la beegsadeen magaalada toddoba kalena ay ku dhaawacmeen ilaa intaa uu maamulku xaqiijiyey madaxweynaha maamulkaasi cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa waxa uu shaaciyey ama ku shaaciyey khasaaraha hadal uu galabta jeediyey warar hordhac ah ayaa tirada dhaawaca gaarsiinaya ilaa afar iyo toban qof dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirada waa wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi sida ay v o a u xaqiijiyeen ilo deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego sababo amni awgeed qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo raray qalabka dhismaha kaasi oo la dhigay ama lagu bartilmaameedsaday hoteelka shabeelle oo ay ku kulmaan ama ay degan yihiin mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen in weerarka uu ahaa mid ismiidaamin ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa cambaareeyey qaraxan uu ku tilmaamay mid argagixiso oo fuliynimo ah warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in howlgal ka dhan ah al-shabaab uu ka dhacay dooxa jubba kaasi oo lagu dilay mintidiin ka tirsan al-shabaab ma aysan bixin faahfaahinta howlgalkaasi sida u dhacay iyo qaabka uu howlgalkaasi u dhacay dhegeystayaal markanna waxaan idiinsoo gudbinaynaa ama kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal wax ka yar bil ayaa ka haray maalinta ay shacabka kenya u dareeri doonaan doorashada guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha madaxweynaha hadda xilka haya uhuru kenyatta ayaanan ka qaybgeli doonin tartanka doorashada sababtoo ah dastuurka kenya ayaanan oggolayn in madaxweyne dalka xakumay laba teeram uu mar saddexaad isa soo sharaxo sidaasi darteed doorashada sagaalka bisha agos ee sannadkan labada kun laba iyo labaatanka dhici doonta waxaa ku loolami doona musharaxiin ay ugu tun weyn yihiin ra-iisul wasaarihii hore rayla odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka xilligan william ruuto haddaba maxaa laga filan karaa doorashadan yaa loo saadaalinayaa sidee ayayse u saamayn kartaa soomaalida su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona axmed maxamed mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska afrika waxa uu wax ku bartay dalka kenya haddana waxa uu ku nool yahay magaalada nairobi axmed ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa dhowahay walaal nuur waadna ku mahadsan tahay axmed waa mahadsan tahay doorashada kenya toddobaadyo kooban ayaa ka haray marka xaggee la kala marayaa hadda
runtii doorashada kenya waxaa ka soo hartay wuxuu dhici bisha soo socoto taarikh sagaal bay dhici doorashada doorashada dhici doonta august taarikh nine waxaa u cadcad laba nin oo kasoo jeeda labadaba communitiga loo yaqaano nilotiga khaasatan ninka rayla omolo odinga la dhaho wuxuu kasoo jeedaa communitiga jalwada william samoy ruton wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda kalinjiinta labada nin baa ugu cadcad waxaa ka socda wadanka abaabul doorasho cambaign ay ku wada marhayaan safaro wadanka dhammaantiis gobolada iyo deegaanada si ballaaran baa looga dareemahayaa wadanka doorashada iyo iyo iyo natiijada ay ku leedahay dhaqaalaha iyo wax walba waayahay marka waxaa sheegtay in odinga iyo maaragtay william ruto ay yihiin labada nin sida weyn ugu tartami doonta dabcan midkood ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee kenya marka labada nin maxaan ka naqaanaa adiga oo soo koobaya shukran nuurow waxaan ka naqaanaa labada nin labada ninba waa niman veteran politician ah mise rag rugcada ah rayla omolo odinga waa nin sidaan sheegayba jalwe eh kana soo jeedo communitygaas cimrigiisana ah toddobaatan iyo toddoba jir haddana ku tartamahaya xisbiga orange democratic movement odm loo yaqaano rayla omolo odinga waa nin soo noqday wadankan kasoo noqday ra-iisul wasaaro waa nin soo noqday xildhibaan runtii dowladdii dictatorkii moyne muddo la soo dagaalamay waxauna lug weyn ku lahaa doorashadii labada kun iyo toban labada kun iyo toddobada iyo carqaladii dhacday post electionka doorashada kadib kadib markii ay dhacday carqaladaas baa waxaa la siiyey dowlad haaf ah mise nus taasoo lasoo magacaabay ra-iisul wasaare waxaana markaa wadanka madaxweyneka dowlad kibaki dowlad wadaag nacam ninka william ruto waa nin kasoo jeeda qowmiyadda kalinjiinka konton iyo shan jir ah kuna tartama hay-adda xisbiga u d a looyana yaqaano united democratic alliance runtii naftirkiisa nin yaraysta maha waa nin rugcadaah lasoo shaqeeyey moy tartankii doorashadii labada kun iyo labada ku lahaa lug weyn labada kun iyo toddobadii wuxuu la soo shaqeeyey rayla omolo odinga oo hadda ninka ay wada tartamahayaan laguna soo eedeeyey labada kun iyo toddobadii inuu ku lug lahaa dagaaladii iyo wixii ka dhacay inuu ku lug lahaa maxkamadda adduunka kusoo eedeysay kiiskaasoo hadda soo xirmay wuxuu wadanka kasoo noqday xildhibaan wasiir wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha uu soo qabtay labadaba wuxuu sagaalkii sano lasoo dhaafay ka ahaa wadanka madaxweyne ku-xigeen oo uu ahaa uhuru kenyatta oo hadda xag siyaasadeed ay ku fikir ay ku kala fikir tageen
waa tahay marka axmed hadda maadaama lagu jiro xilligii ololaha doorashada meel sarena ay marayaan maxaa ballanqaadyo ah maxay kaga duwanaan karaan maaragta dowladda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyay labada nin maxay ballanqaad ah ayay u fidiyeen bulshada kenyaanka
nuurow su-aasha waa su-aal aada muhiim ah siyaasiga loo yaqaano william ruto waxyaalaha uu ballanqaadahayo oo kusoo jiidanaya shacabka waxaa ka mid ah in dadka dhaqaalahooda hooseeyo oo ah sida kuwa ka shaqaysto mukakotoniga baasha loo yaqaano wilbaroga iyo maamooyinka amboogada iyo khudaarta waddooyinka ku gado inuu kor usoo qaadi doono wuxuu ku kambeengerinhayaa agenda mise model la dhaho bottom up economic model oo ah dadka hooseeyo inuu kor usoo qaadi doono runtii waxyaalaha kale oo wadanka aadka uu dadka ugu soo jiidanaya waxaa kamid ah in judiciaryga iyo booliiska maxkamadaha wadanka inuu u qoondeyn doono dhaqaalo ka baxsan tan ay ka helaan executiveka ee madaxtooyada xafiiskiisa si shaqadooda ay u gutaan si hufan oo cadaalad iyo si cad wax walba u qabsadaan marka booliiska sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan u qoondeyn budget ka baxsan tan ay ka helaan madaxweynaha si wadanka cadaaladiisi iyo maxkamadihiisi iyo booli systemkiisa u adkaado waxyaalaha sidoo kale uu kusoo jiidanahayo muslimiinta mise bulshada soomaalida khaasatan waxaa kamid ah wuxuu la dagaalami buu leeyahay waxaa la dhihi ethnic profiling in dadka la beegsado laguna beegsado qabiilkooda iyo diintooda wuxuuna runtii mar walba kusoo celceliyaa in arrinka kibaandhaha ay ku dhibaataysan yihiin uu u sahli doono kibaandhaha wadda raqiis ay ku heli doonaan sidoo kale in wuxuu kaloo ku kambeyn garanayaa in security personelka askarta shaqada mise waalatay oo miyirkoodii tegey mise dhaawacyo soo gaaray inuu u qoondeyn doono dhaqaala sidoo kale booliiska oo horaantii hore wadanka insuranceka lacagta magdhago waxaa heli jiray militariga keliyata hadda wuxuu leeyahay booliiska hadday wax dhib soo gaaraan sidoo kale dhaqaalan siin aan u qondeyn wuxuu ku celcelinahayaa in foreign policygiisa calaaqada uu la yeelan doono wadanka u s a u k china iyo india yurub iyo dowladaha kale africa inuu xoojin doono dhigiisa raila omolo odinga manifestihiisa mise waxyaalaha uu ku kambeyn garanahayo isagana waxaa kamid ah in wadankani kenya oo ah wadan third world country ah adduunka saddexaad ah inuu geen doono wadanka adduunka koowaad oo first world uu ka dhigi doono wadanka kenya boqolkii beri ugu horeysa xafiiska raila waxyaalaha uu ballan qaadaya waxaa kamid ah inuu la dagaalami doono musuq maasuqa oo wadankan aan ognahay inuu shaqadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wax walba u hareeyey dibna u dhigay waxaan xoojin doonaa buu leeyahay bishaaraadka iyo lacagaha ay qaataan militariga wadanka iyo booliiska labada waan xoojin doonaa buu leeyahay wadankan waa wadan beereley ah wuxuu leeyahay beereleyda waxaan ku saaciideyn doonaa waxyaalaha bacrimiyo beeraha waxaan u furi doonaa buu leeyahay outside marketka foreign marketka suuqa banaanka wuxuu kaloo sheegahayaa in macalimiinta wadankan shaqala-aanta ah in uu geen doono iskuullada wadankan daafihiisa si uu u xoojiyo waxbarashada wadankan oo tayana u yeelo sidoo kale waxyaalaha uu ballan qaadayo waxaa kamid ah nurow cash inuu siin doono lix kun ah bishiiba dadka kenyaatiga ah oo dhibaataysan oo naxbihiisan ugu dambeyntii waxyaalaha uu ballan qaada waxaa kamid ah health costiga wadankan caafimaadka qarash badan baa kaga baxa kenyaatiga inuu hoos usoo dhigi doono noloshana uu ka shaqayn doono sidii hoos ugu dhigi lahaa crisis ka jiro waa mahadsan tahay axmed maxamed mooge iigu jir dhegeystayaashii dowrkooda ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad ku sugantahay magacayga waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya qabiirka barnaamijku waa salaamaya suurtagal ma tahay in doorasho xalaal ah oo aan ku shubasho lahayn dhacdo haddiise mid ka mid ah musharixiinta uu qiran waayo guuldarada maxaa la filan karaa waa mahadsan yahay isaa'iilka runtii wadanka i e b c waxa loo yaqaano independent electoral boundaries commission waa waaxda u xilsaaran inay qabanqaabiso doorasho waxay kusoo celceliyeen oo marar badan sheegeen inay qaban doonaan doorasho fair free and credible election doorasho cadaalad ah dhexdhexaadna ah loona siman yahay tayana le inay qaban doonaan rajada laga leeyahay inay doorasho nooca dhacdane runtii sanadkan aad bay u sarreysaa lianna wadanka securitygiisa mise waaxaha amniga feejignaan aad u weyn bay ku jiraan waxaana la xoojiyey meelaha laga filan karo inay dhibaatooyinka ka dhacaan oo dhan runtii inay caqabad mise wadanka crisis mise dagaal mise wixii ka dhacay labada kun iyo toddobada wax lamid ay ka dhacaan sanadkan aad bay u yartahay mid la filan kara maha kenyankana waa ka waantoominsay u badanta ciisow haddaan u gudbo jawaabtaada labaad haddii musharaxiinta raila mise ruto midkood uu ku qanci waayo doorashadii dhacday inay xalaal ahayd waxaa u furan waddo ah inuu kiiska geeyo supreme courtka maxkamadda waddanka u sarreysa inuu geeyo maxkamadda ayada ah waxay fiirini doorashada sidii loo qabtay waddooyinkii loo maray cadaymo cadcad waxaasoo dhan markay baarto waxay soo saari doorashadii inay ahayd mid sax ah iyo mid khalad ah mise way kansali oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid aanan xalaal ahayn mise way meelmarini oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid credible oo xalaal ah labada kun iyo toban iyo toddobadii haddaan dib kugu celiyo ciisow waxaa dhacday in musharaxa hadda madaxweynaha raila omolo odinga oo markaa la tartamhayey uhuru muigai kenyatta in uu ku qanci waayey doorashadii dhacday maxkamaddana uu geeyey arrinkaas agahaa maxkamaddana ay go'aansatay in doorashadii dib loogu celiyo markii lagu celiyeyna uu raayey uhuru kenyatta marka waa wax dhici karo waxaana u furan waddada ah in maxkamadda uu geeyey kiiska waayahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa liyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qabri beexe dhulka soomaali galbeed su-aasha aan raba inaan martiya barnaamijka weydiiyaa waxay tahay doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalkaas kenya saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa soomaalida ku nool dalkaas aad iyo aad baan idin salaamay
ilyas aad baad u mahadsan tahay soomaalida waddankan waxaa waaye stakeholders bay yihiin dhan bay kala yihiin gobolka waqooyi bari waxaa degan soomaali waddanka daafihiisa iyo goboladiisana waxaa ku ganacsata soomaali aad u fara badan khaasatan magaalada nairobi doorashada sanadkan dhacayso soomaalida ahamiyad aad u weyn bay u leedahay qofka soo gala iyo ajandihiisa iyo manifestihiisana natiijay ku yeelan soomaalida sanadkan waxay ka mid yihiin naftirkooda dadka taagan leanna waddankan waa waddan presidential system of government ah shacabkana waxay hortaan madaxweyne iyo baarlamaan iyo dowlad hoose kulli waa doorta marka dadka tartamahayuu tagan waxaa kamid ah soomaali soomaalida runtii muddo waxay la daala dhacahayeen oy ka sheeganahayeen arrimaha sida amni darro in caruurtooda mise dhallinyaritooda mise raggooda lagu sameeyo extrajudicial killing waddo ka baxsan midda sharciga ah lagu dilo oo mise qaarkood la waayo disappearance u dhaco oo meelay ku dambeeyeen la waayo runtii waxay kaloo soomaalida cabasho ka muujinahayeen macalimiin daro muddadii u dambeysay gobolada waqooyi bari dhammaan macalimiintii kenyaanka ahayd oo bereysay sanadihii u dambeeyey amni darada ka jirtay dhankaas awgeed waa kasoo cararhayay marka xalka loo keeni doono dowladda imaan doonta xalkii u keenayso waxbarashada iyo macalimiinta gobolkaas sida loo xoojin lahaa waxyaalaha ay fiirinayaan bay kamid tahay waxyaalaha soomaalida ay runtii aad u fiirinayaan doorashadan waxaa kamid ah sharciga kibaandhaha mise bassborka wax loo yaqaano labadabo waxyaalaha ay aad u rabaan oo lagu rafaadsho waddankan soomaalida bay kamid tahay soomaalida waxay kamid yihiin gobolihii goboladii dib u dhacay oonan horumarka baahsan ee waddanka ka jira wadan gobolada qaar aanan weli gaarin infrastructure daro iyo development xuma horumar yar baa ka jira goboladooda marka sidii loo soo kubcin lahaa runtii ayagana waxyaalaha ay fiirinayaan bay ku jirtaa waxaa kaloo xusid mudan qaxootiga degan gobolka dhadhaab oo sanado badan ku jiro ayagana mararka qaar waxaa dhacdaa in lagu goodiyo waani la rari mise repatriation baan lii samayna wadankii baana lagu celini ayagoo ku degan meesha si sharci ah qaanuun united nationka ku dejisay gobolka ku degan marka soomaalida ayadana arrinka ayada kiin bay ka tahay waxaa kaloo jiro soomaalida qoondaynta qarashaadka waddankan waxaa jira devolution mise maamul goboleed baa lagu kala qaybsadaa hantida runtii raila omolo odinga wuxuu waday barnaamij la dhihi building bridges initiative oo ah sharciga kenya inay wax looga bedela ahayd qorahayey waana in gobolada qaar lacagaha ay qaataan inay badantaho laga yareeyo taasoo soomaalida soo jiidatay attentionkeeda ayna rabeen in intay qaadanaheen wax loogu daro oon waxa laga jirin arrinkii asaga ahaa bifadlilaahi ma hirgelin oo b b i d waa la kansalay maxkamadda isaajisay waxyaala mar arrimahaas bay soomaalida aad u fiirinaysaa amnigii baa ugu dambeeya oo doorashada inay nabad ku dhacdo soomaalida si ganacsigeedii ay ku leedahay magaalada nairobi khaasatan xaafadda islii si uu ugu sii socdo oo waxyaalaha iyagana ay gurbaanka u tumanhayaan
waa tahay waxaa jirta doorashadani in san keliya ahayn doorashada madaxweynaha waxaa la dooranayaa xildhibaanadii dowladda heer qaran iyo kuwii maaragtay dowladaha hoose marka soomaalida yaa tartamaya xageese u kala ordayaan
waad mahadsanta nurow saan sheegaybo waxay ka dhacaysaa doorashadu heer central government iyo heer county government waxaan ka wadaa dowladda dhexe oo madaxweynihii executive-kii uu ka tartamayo waa tartankeedu meeshuu yaalaa baarlamaankii oo ka koobno ka kooban national assembly aqalka hoose iyo the senate oo ah aqalka sare isagana tartankiibuu ku jiraa halkaas iyo labada midda madaxweynaha iyo midda aqalka hoose iyo aqalka sare kuwa ayaga waa executive-ka waana central governmentga xaggeeda dowladda dhexe halka heer goboleedka waxaa tartamahayo governors wadanka wuxuu ka koobnaa afartan iyo toddoba gobol afartan iyo toddobada gobol gobol walba wuxuu leeyahay governor buu leeyahay gobernator buu leeyahay oo maamulo gobol walba wuxuu leeyahay senator oo fadhiisanaya aqalka sare gobol walba wuxuu leeyahay ward wax la dhihi wardka waxaa ka soo galo m c a member of county assembly xildhibaan fadhiisanahayo aqalka hoose ee gobolka marka guud ahaan wadankan waxaa tartanto afartan iyo toddoba governar afartan iyo toddoba senator laba boqol iyo sagaashan m c a madaxweyne intaasaa lasoo dooran oo doorashada sanadkan dhacayso ku tartamahayo soomaalida waxay ku jiraan marka dadka u tartamahayo xildhibaanada senatarada gabanarada iyo m c a-yada waxaanan madaxweyne ka ahayn inta kale xilalka kale o dhan soomaali baa u taagan oo tartamaysa waa yahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno doorashooyinka kenya dhankii dhegeystayaasha haddii aan dib ugu laabanno aan u yeero dhegeysto kale magacaygu waa barre cali waxaan ka mid ahay dhalinyaro ku nool waddanka kenya su-aashan reer mudanaha inaan weydiiyo doorashada tan ee waddanka ka dhacaysa bish soo socota waxaad moodaa in loolankeedu aad u adag yahay ra-iisul wasaarihii hore waddanka ee wakhti fogna mucaarad ahaa hadda xaadirkanna garabka helaya madaxweynaha waddanka iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka oo isagana ah nin aad u adag dadka kenyaanka ay aaminsan yihiin inuu yahay siyaasiyiinta waddanka ninka ugu adag runtii dadka cabsi bay ka muujinayaan fadhi ku-darirkeeda fara badan baraha bulshada mar social media aad loogu qoraa dadka kenyaanka intooda badan waxay ka sheekaystaan doorashada waaye maxaa laga filin karaa ad isleedahay doorashada tan mudane haddii ay dhacdo in doorashadan carqalad ay ka timaado maxaad isleedahay dadka soomaaliyeed ee wadanka ku nool dhaqaalo fara badanna wadanka ugu jira ganacsigoodana aad u ifraarsan yahay iyo kuwo qaxootiba ku ah maaragtay sida north eastern qaxootiga iyo kaakumaba marxalad intee leeg ama dhibaato intee leeg ayaa soo gaaray kartaas leedahay waa mahadsan tahay dhegeyste waad mahadsan tahay haddaan su-aashaada u gadagalo raila amolo odinga iyo william samoy ruto labada nin ee ugu cadcad doorashada runtii waa laba nin oonan kala harin marka nin walba iyo taageerihiisuu leeyahay afkaarta waddanka waa mid u furan qof walba fikirkiisa inuu dhiibto qofka uu taageerahayana si dadban iyo si cad labadaba uu ku sheego labada ninna marka ninkii haddii ilaahay u qoro mise la cod badiyo baa heli midda ah soomaalida maxay ka filan karaan hadday dhib dhacdo runtii doorashadan agasta dhacaysa waxay ila eg tahay fikrad ahaan in ay tahay doorashooyinka ugu amni badan ee waddankan ka dhacay sida kenyatiga ay political majority mise qaangaar ay u qangaareen ayna u fahmeen in la isdagaalin wax walbo si xal ah lagu dhamaysto runtii marka waxay ila eg tahay inaysan dhib halkaa la eg oo soomaalida qixitaan iyo cabsi intaa leeg ay ku wajihi karaan inuusan jirin baan arkaa waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal v o a soomaali waanin salaamay waa sahal oo joogo nairobi haddii aan su-aashayda ku weydiiyo waxa waayo horta i e b c da kenya sida adi aad ogsoontay ama kulligeenba aan wada ogsoonnahay waa laysqa qabsaday waagii twenty thirteenka ee axmed isaaq xuseen chairmanka ka ahaa waa kii kootinin laysla tagay markii dambe twenty seventeenkiina sidii aan ogsoonna waa kii election la qabtay waa kii la isqaqabsaday tiimkan hadda waa fulla jabukati uu heedka ka yahay maxay uga duwanaan karaan saddexdaas tiim ee commissionkii twenty seventeenkii commissionkii twenty thirteenkii seventeenkii su-aashayda waa taas waanin salaame guddigii hore guddigan muxuu uga duganaan karaa runtii waxyaalo badan buu uga dugan yahay guddigan wuxuu wuxuu hoos tagaa mise la shaqaynahayaa oo gacansaar weyn laleeyahay waaxaha kale ee dowladda waxaa jiro process dheer oo lasoo maray diiwaangelinta batiyada office of the registrar of political parties baa jiro waxaa jiro dambi baarista sirdoonka booliiska militariga dhammaan waxay lug ku leeyihiin doorashada sanadkan dhacayso ayagoo rabaan inay xaqiijiyaan inay ku dhacdo si hufan cadaaladna ah waxaan dhihi karaa marka runtii la shaqaynta waaxaha kala duwan iyo isla shaqaynta cad ee transparentiga ku dhisan baa ka dugi karto kuwii lasoo dhaafay doorashadana waxay u eg tahay mid civil education civic education dadkii wax la baray ay fahansan yihiin waxaan waxa ugu jiro iyo hadday dagaalamaan khasaarada ka dhalan karto kenyaankii waa fahmeyn wayna ku feejigan yihiin arrinkaa asage waa mahadsan tahay axmed adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan maraynaa waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo isdul saaran aan ku weydiiyo tan koowaad madaxweynaha hadda xilka kasii degaya saameyn intee la eg ayuu ku leeyahay doorashadan hadda maaragtay dhacaysa yaana la saadaalinayaa oo warbaahinta gudaha ay saadaalinaysaa inuu kusoo bixi doono xilka madaxweynaha soo socda waad mahadsan tahay nuur madaxweynaha wadanka hadda ka ah xilkiisa uhuru kenyatta oo xilkiisu dhammaaday waxaa madaxweyne ku-xigeen u ah william ruto laakiin nasiib daro william ruto iyo uhuru kenyatta wax wada shaqeyna hadda kama dhexayso uhuru kenyatta wuxuu ka tirsan yahay xisbiga raila omolo odinga wuxuuna rabaa in ku guuleysto doorashada soo socda raila wuxuuna sameynahayaa waxyaalo waxay ku ool u ah raila si uu guuleysto tusaale waxaa yimid wadanka kenya madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ku soo dhaweeyey eraboorka xasan sheekh maxamuud wasiirka waxbeerasho beeraha ee loo yaqaano bita munya bita munya waa nin kasoo jeedo gobolka meru ee ay degto ay degaan mount kenya region loo yaqaano ee meruda ay degto merudu runtii bilihii u dambeeyey iyo sanadihii u dambeeyeyba suuqa soomaaliya iyo qaadka bay aad u tixgelin jireen waxyaalo cambaign buu sameynahayaa dardargelin badan oo in loo doorto raila omolo odinga yuu qabanqaabinahayaa runtii wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn haddaan u imaado yaa la saadaalinaya in doorashadan uu ku guuleysto doorashadan waa doorasho ka dugan doorashooyinkii hore saan kuu sheegaybo labada qabiil oo tartamayso labadaba waxay kasoo jeedaan nilot community nilotic waayo waa jalwe iyo kalanjiin wadankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano kikuyada kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerahayaan labada xisbi ee u d a iyo o d m oo kala hogaamiyaan labada musharax marka doorashadan doorasho waxaa waye la filan karo in labadaba ay reeyaan rutona la filan karo raylana la filan karo ayna u badan tahay inuu reeyo rayla
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska afrika waxaa isaga oo ku sugan magaalada nairobi uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiya dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayey gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye bal qodob ka mid a wararka kan ugu doorkaran wararka caalamka maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in saddex qof ay ku dhinteen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada jowhar oo ee xarunta u ah maamulkaasi toddobo kalena ay ku dhaawacmeen sida uu maamulku xaqiijiyey madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe xuseen ayaa shaaciyey khasaarahan mar uu hadal galabta ka jeediyey magaaladaasi warar hordhac ah ayaa sheegaya in tirada dhaawaca dadka uu ka soo gaaray qaraxaasi ay ka badan yihiin ama ay gaarayaan afar iyo toban qof dadka dhaawacmayna waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi sida ay v o edu ka heshay dad deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego sababo amni awgeed gaari xamuul siday oo qalabka dhismaha ku rarnaa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday hoteelka shabeelle oo ku yaala magaalada jowhar waa weerarkii ugu khasaaro badnaa uguna xooganaa oo ka dhaca magaalada jowhar markana dhegeystayaal waxaan jalleecinaa dhinaca kaalma haysaha
codkaasi allah u naxariiste xaliima khaliif cumar magool wuxuu gebagaba uu ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ismaaciil farjar oo idinleh nabadgelyo